barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efrimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad kala socotaan boggan internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa bisha abriil waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daandura iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada dhegaystayaal aan idin haynana waxaa ka mida degmada hobyo oo hore dhallinyarada loogu eedayn jiray inay yihiin burcadbadeed ah oo hadda lagu soo kordhiyey barnaamijyo cusub oo shaqa abuura shaqa ay hayeen inaa la ekaatay ma jirin ee magaalada horumar kama uusan jirin xag bulsho dhinac walba oo ay taaba wuu ku daciif wuu ku ahaa laakiin hadda maasha allah mid wax baranaya ee waxbarashada meesha ka bilaabatay ee iskuulka aragtaa ka socda mid horeeto oo degmadu ay leedahay hadda tan wax lagu sii bartaa marka waxaan odhan karaa hadda iyo tii horeeto wax la isku dhigmi kara maahan awalna siira aheed haddana waxaan qabaa boqolkiiba boqol inuu marayo shaqada heerka maaragtay ee dhallinyarada xaggeeda sidoo kale waxaan idiin haynaa qaybtii labaad ee dhallinyarada oo ay saaxiibadu tahriibeen iyo saamaynta ay ku yeeshaan
runtii waanu aragnay dhibaatada da ay leedahay tahriibtiia laakiin kollay aragnay waa inaan samaynaa isbeddelkana waa inaan samaynaa oon ku samaynaa isbeddelka inaan ku soo laabanno waddankeenna kuwa tegay iyo kuwa joogaba kuwa joogan ay ka faa'idaystaan khayraadka aysan ogeyn maanta war waddanka aan u jeesanno oo aan kor u qaadno aan ka dhigno waddan ay ummadda dhan isoo hirato oo wax walba heli karaa heesiina dabcan kama marra barnaamijka adima weeyaan taariibtu qorbuhu hagardaama weeye haddana halisiyo dhibaato dadkii kama hawl yaraysto barbaarteennii huleele uleeloo hilinka qaade kuwa hanti loo afduubay heestaas aar maanta ee tahriibka ka hadlaysa xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo xiiso badanba goordhow ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida
ciidamada turkiga ayaa maanta fuliyey duqeyn ka dhana mucaaradka kurdishka ee ku sugan waqooyiga ciraaq iyo waqooyiga bari ee dalka suuriya bayaan ka soo baxay militariga turkiga ayaa lagu sheegay in duqeymahaasi looga dan lahaa in looga hortago in mucaaradka ay hub iyo rasaas iyo waxyaabaha qarxada ay ka soo gudbiyaan xuduuddaas una geliyaan dalka turkiga saraakiisha dalka turkiga ayaa waxa ay ka digeen in mucaaradka kooxda p k k iyo kooxda kale ee la yidhaahdo y p g ee kurdiska syriya ay meelo ku yaallo xuduudda ay u adeegsadaan gabaad ay weeraro uga soo qaadaan dhanka turkiga senator dan zalifan ayaa ugu baaqay maraykanka iyo shiinaha in ay wanaajiyaan xidhiidhkooda gaar ahaan dhinaca ganacsiga iyo diblomaasiyadda senatarka laga soo doorto gobolka alaska ayaa walaac ka muujiyey in shiinuhu ay iibsadaan shirkadaha soo saara agabka tiknolojiyadda casriga ah softweerada madadaalada iyo wixii la mid ah taas beddelkeeda wuxuu sheegay in looga baahan yahay shirkadaha maraykanka ama kuwa jarmalka in ay aadaan shiinaha oo iyaguna ay iibsadaan shirkadaha shiinaha ee iyaguna meelahaas ku jira
sida intiina dhegaystay idaacaddani duhurnimo ee shalayto aad ku maqasheen dhallinyaro badan oo ka kala yimid gobollo kala duwan ayaa waxaa waxbarasho ay u yimaadaan magaalada borama qaar ka mid a ardadaasi oo dhiganayay jaamacadda camud ayaa tahriibay iyadoo qaar ay ku dhinteen weerarkii yemen ka dhacay iyo kuwo kaleeto oo iyana badda ku dhinta halka intii badnaydna xaalad adag ay ku sugan yihiin waddama ay togeen waatan qaybtii labaad ee waraysiga dhallinyarada ay saaxiibadu tahriibeen waxaa noo hayaa wariyaheenna v o a xaashim sheekh good
ugu horreyn adoo magacaaga ku bilaabi doona iyo meeshaad ka timid bal aragti ahaan intaad aragtay dhallinyar wax kula baranaysay wax soo wada barateen ama dugsigii sare ha ahaado ama jaamacadaha lafteedaba ha ahaada oo tahriibay iyo fikirka aad ka qabto dhallinyartaasi socdaalkaasi ay u baxeen cabdulaahi xamed siciid een, waxaan ku magac dheerahay cabdulaahi hoto een, waxaan dhigtaa jaamacadda camud qaybta injineerinka ka hor wax walba waxaan u mahad celinayaa runtii mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaadba iyo ka badanba idaacadda fiawe Een, ka gadaalinta haddaan usoo laabto barnaamijka iyo eh, hawsha meesha ka jirta iyo mawduuca runtii waxaa moodaa mawduucan inuu ahaa mid mar walba u baahan in mar walba laga hadlo oo- oo mar walba la saameeyo oo la gorfayo oo la isweydiiyo waxyaabaha markaa runta saamaynta keentay inay dadku tagaan inay tahay dhowr waxyaabood dhowrkaa waxyaabooda ugu soo horeeyo Een, dadkii tegayay ama ka baxayay dunida ee, maanta wadanka ka baxayay waxaa keenaya inuu kow marka hore inuusan qofka hayn caqligii saxda ahaa maskaxdii saxda ahaa iyo fikirkii saxda ahaa inuusan hayn oo qofkii markaa ku taamaya keliya inuu ku salayo waxyaabaha aragtida dhidhow uu arkayo inuu ku saameeyo labo inaysan jirin dowlad sax ah oo hagta oo ku hagta wadada saxda ah oo markaa iyadu sheegaysa inay waxyaabaha ay baranayaan iyo sida wax u baranayaan iyo qof walbaba ma garanaysaa siduu markaa u noolaanayo marka caqabadaha badan oo runtii kalifay inay dadku saa ay noqdaan runtii waanu aragnay dhibaatada da ay leedahay tahriibtiya laakiin kolley aragnay waa inaan samaynaa isbeddel sanaa waa inaan samaynaa oon ku samaynaa isbeddelka inaan ku soo laabanno waddankeenna kuwa tegay iyo kuwa joogaba kuwa joogana ay ka faa'idaystaan kheyraadka aysan ogeyn maanta iminka rag dhallinyara oo sanadada soo socda ka qalin jebin doona jaamacadaha ayaad tihiin maadaama aad tihiin dhallinyartii waddanka gudihiisana wax ku baratay kuna soo barbaartay mustaqbalna rajaynaya nin walba w- waxaan weydiinayaa mustaqbalkiisa sida uu rajaynayo iyo waxa uu jecel yahay inuu noqdo
magacaygu waa maxamuud faarax jaan waxaan ku soo noqday Een, haashim aad baad u mahadsantahay runtii markaad eegtid markaan een, dib u eego dee bal waddadii aan soo qaadnay iyo mustaqbalka ii muuqda waxa weeyaan waa mid aad u qurux badan Een, inaan wax bartaa waxay igu dhiirigelinaysaa inaan sameeyo mustaqbal aad u wanaagsan Een, cilmiga aan baranayo waxaan aaminsanahay inaan wax badan ku qaban doono waxaan aaminsanahay dalkan inaan wax badan kaga bedeli doono waxaan aaminsanahay in horumar lagaga samayn karo dalkayga hooyo gudihiisa Een, dabcan waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid a dha- dhallinyarada tagtayba inay islahaayeen halkan mustaqbal lagama samayn karo laakiin waan ka ra'yi duwanahay waxaan aaminsanahay mustaqbalka ugu habboon inaan halkan ka samayn karo qofku wuxuu ciis iyo sharaf ku noolaan karaa waddankiisa gudihiisa marka uu ku haysto mustaqbal aad u wanaagsan maaha inaad adigu tiraahdid maxaa shaqo laysiin waayey maxaa halkan u mari waayey maxaa kan laygu samayn waayey dhallinyarada yurub tegaysaa qaybtood waxaa laga yaabaa shaqooyin halkan ay ka faani jireen inay halkaa ku qabtaan oo iyaday aaminsan yihiin inay dantu ku kaliftay laakiin aanay hayn ee ay tahay aqoontooda iyo xirfadooda halkaa gaadhsiisa iyo wixii ay filayeen oon dee aan jirinin marka halkanba waad ka samayn kartaa wax wanaagsan adigoo aqoontaada kaashanaya mustaqbalkaygu aad buu wanaagsan yahay insha allah mustaqbal if ayaan rajaynayaa Ee, dabcan derajadii hadeer kuma sheegi karo calafku waa halkiis Ee, soomaaliduna waa iska wada xil jeceshahay laakiin anugu aad waxaan u jeclahay inaan noqdo ee, qof activista oo ummaddan u horseeda wax cusub oo ay kula jaan qaadi karaan adduunyada magacaygu waa cabdirasaaq maxamed maxamed cosoble Een, haddaad usoo gudbo su-aashaada ah maxaa mustaqbalka horjeenaysaan Een, waxaa aaminsanahay sidaan ugu faraxsanahay iminka inaanu dalka gudihiisa wax ku baranno waanu ku kalsoonahay inaan waxbarashada sii wadano ayaanu ugu kalsoonahay inaanu helno mustaqbal wanaagsan oo ifaya sababtoo ah ninkii aqoonyahanka ahayo masaariga la ohan jiray ibraahim fiqi ayaa wixii oraha caan oo ahayd ha ka warwarin buu yidhi inaad heshid mustaqbal wanaagsan iyo shaqo wanaagsan laakiin waxaa ku kalsoonaataa inaad aqoonteeda leedahay iyo waxbarashadeeda taa macnaheedu waxa weeyaan in anigii saaxiibaday maanta jaamacadaha ee ku jira ama ka qalin jebinaya waxaan ku kalsoonahay inaanu leenahay aqoonteeda iyo heerkeeda ku ba- lagu baahnaa ummadda ugu adeegi lahayn adduunka sidaa ogtahan waxa weeyaan in ee, khayraadka adduunka dadku ku shaqaystaan waa saddex baa la yidhahdaa waxa loo yaqaano land libor iyo capital haddii aan soomaali ku sheegno waxa weeyaan waa dhul ee, dad iyo lacag Een, lacagtu haddii aad dhulkii dadka haysatid dee lacagta adigunbaa gacmaha ku samaysan kara waayo lacagtu dee wax la sameeye wey laakiin dalka dadka iyo iyo dhulkuba waa khayraad dabiiciya rabbi maa sameeye Ee, taas waxa weeyaan in dhulkii waa haysanaa isagoo baaxaddii leh isagoo khayraadkii leh oo baddii iyo berrigii iyo hawadii iyo cimiladii ku habbooneedba lahaydba waanu haysanaa dadkii iyo maskaxdii ku adeegi lahayna waa haysanaa Een, laakiin waxaa naga maqan waxa weeyaan fikirkii iyo hoggaankii ee, na tusi lahaa waddada saxda u mari lahayn inaanu khayrgalna wax la qaybsanno Een, marka waxaa aaminsanahay een, haddii aanu jaamacadda dhamin haddii alla idmo kama werwariyo inaanu waxa weyaan boosasha fiican oo shaqaa helno sida dhallinyarta reer yurub oo kale laakiin waxaan aaminsanahay wixii anagu aanu gacmeenu ku qabsan karno inaanu qabsanno anugu waxaa hadda ii qorshaysan haddii xataa jaacada waxa weya markaa dhamay wax kale haddaa waayo sadaqada yaroo waxa weyaan xoogaa bagaasha uu yaallo haddaa iska furta alxamdulillah intaas ugu filan weeyaan marka aad baa ugu kalsoonaa waddanka inaan joogno haddii aanu ku gaajoodana asaga ku gaajoodanaa haddaan ku dhexamadana asaga ku dhexamadana haddaan ku ciloodana asaga ku ciloodana laakiin waxa weeyaan dhallinyarta soomaaliyeed waxa weeyaan oo qurbaha u safran waxa ugu baaqaya walaalahay waxa weeyaan dalkiina inii baahan dalkiina ayaa wax u baahan yahay muruqiina maskaxdiina waxqabadkiina iyo aqoontiina waddanka annagaas kale dalka u talan dadka u talanayna waa annaga war waddanka aan u jeesanno oo aan kor u qaadno oo aan ka dhigno waddan ay ummadda dhan ku isu hirato oo wax walba heli kara hadday noqon lahayd ganacsi hadday noqon lahayd ee, dhaqaale wanaagsan hadday noqon lahayd wax soo saar wanaagsan hadday noqon lahayd hadday xoolo noqon lahayd wax walba wallahi runtii waddankeena alxamdulillahi rabbil caalamiin khayraad fara badan baa yaala hadday marka waxaas oo dhan waa inaan ka faa'idaysanaa nuga faa'idaysanaa ee, waxbarashadeena waa inaan uga faa'idaysanaa yaanan ku salayn maskaxdeenna muuqaalada yararkaa oo ka muuqda ee, sida tusaale ahaan ee, waxyaabaha iftiinkaa iyo dadka u muuqanaya oo ay dibadda ay ka mid tahay dee ninkaa beeraha arkaysaan iyo quruxda arkaysaan iyo bilicda arkaysaan nin baa shaqaysta u dhiiday haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo barnaamijkaasi inooga soo diray magaalada boorama degmada hobyo oo dhallinyarada ku nool inta badan lagu eedayn jiray in ay noqdaan budhcadbadeed ayaa dhowaan laga hirgeliyey barnaamij iyo shaqo abuur ah oo ay kaga mashquulaan faldembiyeedyada budhcadbadeedda iyo tahriibka ay ka mid yihiin haddaba wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin saaq ayaa arrimahaasi ka waraystay mursal maxamed aadan oo ka mid ah mas-uuliyiinta degmada hobyo Ee, waa laga faa'iiday waxyaalo badan baana looga faa'iiday meeshaas dhallinyarada muruqmaalka oo meesha joogtay Ee, markii horeeto wax camal la-aanaha ka jirtay ee, waxyaalo badan bay isku kallifi jireen oo maaragtay aan dhaqankeedu aysan wanaagsanayn laakiin hadda shaqooyinkan sida ay u bilowdeen oo maaragtay horumarkan degmada loogu looga yagyeelay waxyaalo badan bay ka faa'iideen Ee, waayo haddii aan soo qaato oo kaleeto dadka shaqaaley ka heleen Ee, baabuurtii bay la shaqaynayaan Ee, dhoobadooday jabsanayaan Ee, dhagaxii bay jabsanayaan ee, dumarkii makhaayadihii shaaha bay karsanayaan ka karsanayaan marka waxaan oran karaa boqolkiiba boqol ee, aad iyo aad bay wax uga faa'iideen dhallinyarada magaalada hobyo heerka shaqo la-aanta marka la fiiriyo dhallinyarada degmada ku nool maxaa lagu qiyaasi jiray awal waxaa lagu qiyaasi jiray ee, inay yihiin dad siiro ka soo bilaabay wax siiro camal oo kaleeta shaqo ay hayeen inaha la ekaatay ma jirin ee, magaalada horumari kama uusan jirin xag bulsho dhinac walba oo ay taaba wuu ku daciif uu ku ahaa laakiin hadda maasha allah mid wax baranaya ee, waxbarashada meesha ka bilaabatay ee, iskuulka aragtaa ka socda mid horeeto oo oo degmadu ay leedahay hadeetan wax lagu sii bartaa ee, waxaa weeye ee, dowladdii degmadii hoose dowladii hoose waa arta dhismaha ka soconaya aerobortka waad arkaysaa ee, isbitaalladii sidoo kaleeto marka waxaan odhan karaa hadda iyo tii horeeto wax laisku dhigmi kara maahan awalna siir aheed haddana waxaan qabaa boqolkiiba boqol inuu marayo shaqada heerka maaragtay ee, ee, dhallinyarada xaggeeda waxaad ka mid tahay dhallinyarada degmada hobyo dhallinyaradu waxay ka soo weecan karaan falalkii guracnaa ee sida burcadbadeeda oo degmadan la xasuusto in in badan kooxa burcadbadeeda oo dhallinyaro ah ay horey uga qowleysa tegi jireen
Ee, waa ka soo weeca karaan ma ahan anke ee, waa ka soo laabteen sidaan oran karo Ee, hadda ma laga helayo falalkii aan ka hore loogu bartay ama dadku ay ka sheegi jireen oo oo maaragtay falalkii guracnaa oo kaleeto sidii burcadbadeed oo kaleeto sidii tahriibadka oo kaleeto sidii maaragtay waxyaalaha lamidka oo kaleeto way ka soo laabteen ee, waxbarashay ku jiraan ee, xoogooday maalaan waxa weeye shaqo abuur baa loo sameeyey insha allahu bilkariim haddana mid kasii fiican rajaynayna insha allah haddii ilahay qadaro ee dhallinyaradu ma qaybaad u kala qaybiseen oo xiliya ay kala shaqeeyaan mise intii shaqayn kartaba maalin sidaa ayay u shaqaysaa Ee, shaqooyinku way iska badan yihiin Ee, waxa weeye hal meel oo aad shaqaha kaliya ma ahan shaqadu way badan tahay badda hadda waa laga shaqaynaya shaqa ka jirta Ee, waxa weeye wadooyinka waa laga shaqaynaya wadadii ee isku xiraysay gaalkacyo iyo iyo hobyo way soo socotaa dhalinyaro ay jirto ka shaqaynaysa Ee, aerobortkii shaqooyin badanaa ka socda Ee, dowladda hoose shaqa ka socota waxa weeye marka waan u qaybinaa markay shaqadu ay yartahana qeybba maalin baan gelinaa markay shaqadu ay badan tahana iyaga annagaaba dad ba weynaba waayo dadkii shaqooyinka kale aadaan falalkii guracnaa ee burcadbadeeda weli kama saan la'a deegaanka ee isla horaantii bishan waxaa ka dhacay ee, deegaana ku dhow degmada hobyo ee weerar kooxa dhalinyaro ah ay ku qaadeen dooni ganacsi weli ma muuqata in wixii aad abuurteen ee shaqa abuurka dhalinyarada aad u samayseen in kaalin badan ay weli meesha ka maqan tahay oo dhalinyaradii qaarkood ay weli ku haminayaan in burcadbadeednimadii ay ku laabtaan
ma oran karno taa hadda way taagan tahay laakiin wuxuu haddii marata qof qalbigiisa u daxalaysto sida looga sifeeya horta way adag tahay shaksiyaad ay ku hartay way jirtaa oo iyadana hadda aan la daba joogna wacyigelin iyo wax usheegid iyo maarata inaan ka dhaqno ayadana insha allahu bilkariim waxaan rajaynaynaa waana ka dhaqnay waana ka dhaqi doonaa haddii ilahay qadaro waxyaalaha noocaasoo qofku markay u barato waxyaalihii shaqadii hore ay wadi jirto iyada la qumanaa marmar ba iskaga soo dhacaysaa in maaragtay dhaqdhaqaaq ay samayso laakiin maamulka iyo odayaasha iyo waxa weeye bulshado dhan baa ka hortaagan waana shaksiyaad kooban ayadana waxbaa laga qabta hadda wax soo saarka ay ka helaan dhalintan muruqmaalka howlahan shaqada ay qabtaan noloshooda ma dabooli kartaa
waad ma dabooli karto ma oran karno waa dabooli kartaa laakiin waxa weye wax weyn bay u tari kartaa laakiin ma dabooli karto waayo baahida gobolkan maaragtay haddii ay tahay maamul goboleed iyo haddii ay tahay dowladda federaal intaba waxaan malaynaynaa ina kaalimadii aan ku lahayn xoogaa yar ay ka hagratay marka ma dabooli karto laakiin sidii hore loo fiirshay sidii hore ay ahaa jirta haddii la arko loo fiiriyo waa dabooli kartaa dhalinyarada ma u samaysaan wacyigelin si ay uga baaqdaan falalka burcadbadeeda ah oo shaqooyinka muruqmaalka ay ugu soo jeestaan waan u qabanaa had iyo goor baan la hortaaganahay waxna u sheegnaa laga wacdiyaa looga waaniyaa laga sheegaa dad badanna way ku soo hanuunan way naga qaateen inta kaletana waxaan rajaynaynaa insha allahu bilkariim inay naga qaado doonaan haddii ilahay qadaro
horumarka magaalada ka muuqda kaalin caynkee la eg ayay ku leeyihiin dhalinyarada dowr aada iyo aada u muhiimay ku leeyihiin lafdhabarkii maamulka degmada hubyo weye dhalinyaradu dumar iyo ragba ha ahaadeen waayo la-aanteedna shaqo ma aana wadneen xaqiiqdii markaan kala hadalno aada iyo aad bay hawsha noola hayaan ayagaana ugu firfircoon baan oran karaa ka maamulka markii ka sokow laga soo tago dhalinyarada wax nala qabata aad bayna door ugu fiican ugu leeyihiin meesha dhalinyaro haddii ay jirto ku haminaysa in mar kale ay burcadbadeed noqdaan maxaad ugu baaqi lahayd
waxaan leeyahay kuwa dhalinyarada ku hamin doona ama ku haminaya hadda inay maaragtay weli falkii guracnaa oo maaragtay deegaanka iyo dalka xaalufinayay qalbigooda ay ku jirto horta marka hore waxaan leeyahay iimaanka allaha geliyo marka xigtana waxaan leeyahay walaalihiin ka soo caruura adduun iyo aakhiraba ma ina anfacayso waxayna anfacaya waxay tahay inaad dalkiina iyo dadkiina wax u qabataan waxna barataan mustaqbalkiinana aada ogaataan sidaas baan leeyahay kaasi wuxuu ahaa mursal maxamed aadan oo ka mid a mas-uuliyiinta hobyo oo u warramayay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ibraahim haatana aan dhegeystayaashan ismacaalo u soo qabanno codkii aarmaanta adima weeyaan tacriibtu qorbuhu hagardaama weeye haddana halis iyo dhibaato dadkii kama hawl yaraysto barbaarteennii huleele uleeloo hilinka qaade kuwa hanti loo afduubay kuwa hoganaya jeelka miyaydan warar ka haynin miyaan isagoo hubaala miyaan dhallinyaroo helaynin miyaan hoos loogu sheegin miyaydan warar ka haynin miyaan isagoo hubaala miyaan dhallinyaroo helaynin miyaan hoos loogu sheegin masiibada la hooli waayay xilfaha ummadii u qaatay dhibtaahii kiciisayuunka mid weeyaan sii huraysa kuwa hanfigiyo kulaylka saxaraha heegti waayay kuwa marinkii abaabo haraaduu meel ku laayay miyaydan warar ka haynin miyaan isagoo hubaala miyaan dhallinyaroo helaynin miyaan hoos loogu sheegin maxay habla nacab u hertay maxay haadan ka tuurtay muxuu horar beer ka gooyey miyaydan warar ka haynin miyaydan warar ka haynin miyaan isagoo hubaala miyaan dhallinyaroo helaynin miyaan hoos loogu sheegin maxay hanad hooyo weyday maxay hurda seexa weyday maxay ilmahay biibiqlaysay miyaydan warar ka haynin
codkaasi armaanta iyo heestaas ka hadlaysay dhinaca tahriibka haddaan intaas kaga nimaadno haatanna waa dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda newcastle united oo ka mid a kooxaha ugu taariikhda dheer dalka england ayaa dib ugu soo laabatay horyaalka brimier liaga naadigan ayaa shalay afar iyo hal waxay kaga adkaadeen kooxda briston north end ciyaar ka tirsaneed horyaalka heerka labaad ee dalkaasi ingiriiska ee loo yaqaano championship newcastle ayaa hadda waxay kaalinta labaad kaga jirta horyaalkaasi waxaana iyada iyo kooxda kaalinta koowaad ku jirta ee brighton hope and albion ay yihiin labada koox ee u soo baxday laaya hadda horyaalka brimier liaga waxaana harsan kooxda saddexaad oo ku soo bixi doonta isreeb dhex maraya ilaa afar kooxood dhinaca kale kulan ka tirsan horyaalka zeri ala dalka talyaaniga ayaa shalay dhacay kooxda roma oo u safartay naadiga beskara ayaa waxay uga soo adkaatay afar gool iyo gool horyaalka dalka sbain atletic bilbaw ayaa hal iyo eber derqi ah kaga badisa kooxda aibar oo ay marti u ahayd waxaa sidoo kale maanta dhacaya kulamo dhowra oo ka tirsan horyaalka dalka sbain naadiga sporting gayon ayaa martigeli doonta kooxda sbanyol granada iyo malaaga ayaa kulmi doona naadiga atletico madrid waxay martigeli doontaa kooxda villareal horyaalka dalka ingiriiska ee brimier leagana kulan xiise badan ayaa dhici doona waxaana is arki doona naadiga chelsea oo garoonkeeda ku martigelin doonta kooxda southampton dhinaca kale ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda manchester city yaya tore ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inaanu wax garsoora ah dhexdhexaadin kulanka ay khamiista la yeelan doonaan kooxda isu magaalada ay yihiin ee manchester united tani waxay ka dambeysay kadib markii uu dhaleeceeyey garsoorihii hayay ciyaartii dhex martay kooxaha arsenal iyo manchester city ee samafinalka koobka efa kaabka oo kooxda mancity looga adkaaday ciyaartaasi ayaa kooxda city waxaa laga diiday gool uu qaybtii hore ee ciyaarta uu dhaliyey sergio aguero si kastaba markii laga eegay muuqaalka kaamirada ayaa waxaa muuqatay in goolkaasi sax uu ahaa hase yeeshee garsooruhu u qaatay in kubaddu ay bannaanka u baxday waxaan u malaynayaa in garsooryaashu ay tahay inay arrintan joojiyaan aad ayaan uga niya jabsanahay wixii dhacay kulankii arsenaal waxaan jeclaan lahaa in garsoore wanaagsan uu qabto kulanka manchester amaba aynu ciyaarno garsoore la'aan ayuu yidhi ciyaaryahan yaya tore ugu dambayntiina macalinka kooxda chelseah antonio conte ayaa sheegay in qarashgaraynta lacag badan macnaheedu aanay ahayn in ay guul ku horseedi karto waxa uu soo qaatay tusaale ahaan kooxaha manchester united iyo manchester city oo uu sheegay in sanadkan lacag badani ay qarashgarayn hase yeeshee ay ku jiraan kaalimaha afraad iyo kaalinta shanaad kooxda chelsea ayaa hogaanka waxa ay u haystay horyaalka brimier liaga iyadoo afar dhibcood ka sarraysa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee tottenham waa muhiim in dadku ay fahmaan in qarashgaraynta lacagta ugu badan macnaheedu aan ahayn guulaha ugu badan ayuu yidhi bal eega labada kooxood ee manchester ayuu sii raaciyey macalinka reer talyaani ee kooxda chelsea xubintii cayaarahana waana
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay haatana dhegeystayaal bal aan xaggii heesaa jalaacna waxaan ku nasanaynaa codkii lak xaaji wacays
codkaas lakaxaaji wacays wuxuu gebagabo u yahay idaacadayadii duhurnimo ibraahim xasan daandureen oo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi xasan sandheero dhinaca farsamada ee sida wadajir idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu afarta galabta hawada dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
Thank you.